والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل xaal waxaynu ku dhex jiray shufcadii waxau uhi sheekhu raximah llahu tacaala washufcatu cala alfawri degdegayay ahaatay fii qowlin qowl haddii aan qabanno wa ilaa halaathati ayaamin ilaa saddex maalmood ayay ahaatay fii qowlin qowl kale haddaan qabannana wa calaa taabiidi abid iyo weligeed ayay joogaysaa fii qowlin haddaan qabanno iyo wa ilaa yusarixa inta uu ka caddaynaya biliskaaji ridid aw yacrida ama uu ka sarbeebayo bian yaquula waa inuu bicni iga iibi oo bikamistarayta ama imisa ayaad ku iibsatay inuu yidhahdo weeye fii qowlin qowl haddii aan qabanno ku soconno wa saxiixu qowlka saxiixana waxa weeye annahu khiyaarkaas ama shubcadaasi cala alfawri deg deg ayay ahaatay waxau sheekhu leeyahay waxaynu soo marnay haddii laba qof uu ka wada dhexeeyo laba iyo saddex iyo wax ka badan shay caqaar oo maguurtaay hadduu ka wada dhexeeyo oo mid kamida isagoon kii kale ogeysiin oo la socodsiin inuu qeybtiisii iibiyo kaa kale la lahaa waxau xaqu leeyahay inuu isagu shaygii la wada wareego lacagtii ninka dambe laga siiyey intuu bixiyo inuu isagu shaygii iskula wada wareego haddaba waxay isweydiintu tahay ilaa xillima ayuu markaa xaqu leeyahay oo markuu ogaado ninkii ay wada lahaayeen intiisii inuu iibiyey ilaa xillima janis teleg ayuu haystaa taas ayuu markaa sheekhu ka hadlaya wuxu uhi washubcatu cala alfawri fii qowlin shubcadu waa deg deg oo macnaa khiyaarka iyo doorka aad leedahay inaad shaygaas soo shubcaysato oo qofkii aada lacagtii u celiso oo shaygii aada la wareegtaa khiyaarkaasi waa cala alfawr waa deg deg haddii aad bimacnaa dan ka leedahay oo aad danaynayso shayga inaad la wada wareegto marka aad ogaataba inuu qofkii aad wada lahaydeen qeybtiisii iibiyey waa inaad si dhaqsaa ugu dhaqaaqday qofkii lacagtii u celiso shayga kula wada wareegtaa waa cala alfawr waanay markaa u daliishadeen adigu qolada fuqahadu aqwaal waa soo qaataan markaa xadiid aan sugnayn laakiin xadiid ibnu maaja uu warinayo oo sanadkiisa sheekh albani uu daciifinayo ibnu cumar baa laga warinaya waxaa nebigu yidhi ashubhatu ka xalli lciqaal shubcadu waa xadhig la furay ama hoggaan la furay oo kale ayay ka dhigan tahay ama dabar la furay oo kale fa in qayadahaa makaanahaa sabata xaqu hadduu halkeeda ku dabro oo markaasuu ku gaadho xaqiisu waa sugmaya wa ilaa fallawmu calayhi haddii kale caraantu isaga ayay saaran tahay oo markuu ogaadayba hadduu markaa halkaa ku gaari waayey caraantu isaga ayay saaran tahay kaasi waa mid wa ilaa halaatat ayaamin fii qowlin qowlkale wuxuu leeyahay ma ilaa saddex cisho ayuu markaa jaanisyo furso haystaayoo qofkani wuxuu u baahan yahay xilli markaas oo ka fikiro oo bal hadda dheeftu inay ku jirta inuu soo wada ceshado iyo inuu iska daayo markaa inuu iyo inuu iska daayo xilli iyo janis inuu helo u kaga fikiro ayuu u baahan yahay oo janiskaasina waa saddex maalmood maxaa yeelay haddii la yidhaahdo weligiiba waa u sugan tahay oo xilligu doonaabu shubcaysanaya qofkan iibsaday baa ku dhib mudanaya oo dee shaygii waxba ka qabsan kari maayo oo dhisan kari maayo oo wax kale ka qabsan karo ila berri baa laga qaadan iyo saada baa laga qaadan ayuu mar walba isleeyahay fawrka iyo deg deg haddii la yidhaahdana qowga shafiica ee shafcaysanaya ayaa iyadana darar iyo dhibi ugu jirtaa bay yidhaahdeenoo yacni wuxuu u baahan yahay wakti oo ku yar fikiro oo eega maslaxadu bal inay ugu jirto shayga inuu la wada wareego iyo inuu iska daayo markaa xadkii yaraanta halkii ugu dambaysay xadkii farabadnaantuna halay ka bilaabaysay oo saddexa ayaa markaas ay ku xidheen qowlna wuxuu leeyahay mee waa cala taabiid weligeedba waa u joogaysaa inkasta ha ka soo wareegaane goor alliyaaliyo goortuu doono ayuu soo shucaysanaya abidkaa iyo iyo weliba ilaa intuu ka caddaynayo isagu isqaadid iyo ridid oo haddii isagu markaas uu doono riditaankeeda iyo iska dhaafitaankeeda dee saasay baraa kaga dhacday marka haddii aanu dooranin isagu rid weligiiba waa u joogaysaa si xadiidkii imaamu muslim ee aynu kitaabka bidowgiisii aynu ku soo tilmaanay fa in abaa fa shariikuhu axaqu bi xataa yu'dinahu yacni shariigiisa ayaa xaq ku leesh hadduu markaa ogeysiin waayo ilaa uu ka ogeysiinayo markaa ama yuu caddayninbe ilaa intuu ka sarbeebayo oo sarbeebtina waa maxay hadduu masalan ninkii qeybtan laga iibiyey ee ahayd inuu ka shubcay suu kala soo wareego hadduu yidhahdo bicniniyow shaygan iga iibi ow bikami shtarayta ama imise ayaad ku iibsatay hadduu yidhaahdo iyadana waxay leeyihiin wuxuu sarbeebay ridideedii oo iyaduna waa ka dhacday oo tasriix iyo tacriidu labaduba waxa ay markaas wadaagaan ujeeddadii cafwinta ayay wadaagaan oo waa lagu cafin karaa hadal cad hadal markaa sarbeebana waa lagu cafin karaa dee tacriidkana markaa waxaa ka mid ah hadduu markaa iga iibiyo macnaha waxay tusinaysaa inuu iska dhaafay shufcadii mar hadduu leeyahay iga iibiyo aniga iminka dib igala heshii inuu iska dhaafay ayay markaa tusinaysaa wuxuu sheekuna yihi wasaxiixu annahu cala alfawr khiyaarkaasi markaa waa cala alfawr oo waa deg deg mar allayaaliyo marka uu ogaado xaala talaacisha bi cala albayci waa inuu markaas u degdegaa mar allayaaliyo marka ogaado shaygii in la iibiyey inuu degdego wey sida khiyaaradii kale khiyaarulceybkii oo kaleba uu ahaa wa shubcatu cala alfawri bay ahaatee fii qowlin qowl haddaan qabanno wailaa alaaata ayaamin ilaa saddex maalmood bay joogaysaa fii qowlin qowl kale haddaan qabanno wa cala taabiidi abid iyo weligeed ayay joogi fii qowlin haddaan qabanno ilaa an yusarixa inta uu ka caddaynayo ama wa ilaa an yusarixa fii qowlin way u joogi ilaa an yusarixa intuu ka caddaynayo bilisqaadi ridid oo yacrida ama uu sarbeebayo bian yaquula wayha bicni igaybi waa sarbeeb inuu riday markaasuu sarbeebayo aw bikami shtarayta inteebaad ku iibsatay fii qowlin haddaan qabanno wasaxiixuna anahu cala alfawri waa deg deg wain dalaba haddii uu haddaba doono wa acwazahu thamanu lacagtii ay ku adkaato batala shubcatuhu shubcadiisi waa buraysaa ee wain akhara dalaba dalabkii hadduu dib dhigo batala shubcatuhu shubcadii isagana waa buraysaa ee wain qaala hadduu yidhaha bicni igaybi awkawis aw kami thaman lacagtii waa imise ayuu idhi badala shubcatuhu kaana shubcadiisu iyadana waa ku buraysaa kamaa thamanu buri lacagtu waa imisa badala shubcatuhu waa buraysaa waxau sheekhu leeyahay wain dalaba haddii uu doono shubcadii waxwasaw thamanu laakiin lacagtii baa ku adkaatay waan doonayaa waan shubcaysanayaa buuri lacagtii baan baadi doonayaa lacagtii buu soo qaban waayey badala shubcatuhu shubcadiisii waa buraysaa maxaa yeelay in la dibdhigo shubcadii la dibdhigo oo la yacni lacagtii uu ku shubcaysanaya in la dibdhigo oo la yidhaahdo shaygiina waa lagaala wareegay lacagtana muddo kadib ayaa la siinayaa qofkan mushtarkaa ayaa ku dhib mudanaya asalkeedana waataynu kutubtii qawaacidda ahayd ku marnay qaacidadii addararu laa yuzaalu bidarar darar waa la zuuliyaa laakiin darar iyo dhib cid kale la gelinayo haddii aanu darar caam iyo darar khaas aanay ahayn laba qof oo yacni ama laba cid oo siban inta kan darar laga qaado kan kale darar lama geliyo iminka yacni kan in la yidhaha dararkiisun la eego ladha adigu la wada wareeg kii kalena lacagta muddo yeelo oon isaga markaa dararkiisi la eegin taa markaa lama yeelayo waxaa la leeyahay niyow ama lacagtaadi keenso oo la wada wareeg ama faraa ka qaado shubco ma lihid labadaas ayuunbaa la odhanayaa masala waa dalabkii ayuuday waxaanu leeyahay kaadiya lacagtii baan keenayaa lacagtiina markaas waa keeni waaye weliba masaladu markay caynkaa tahayna dee xaakimka ayaa markaas soo dhex gelaya oo iminka asnawi oo kale tadkiratu nabiyiisa wuxuu leeyahy wacadaba butlaani shubcati idaa qaala shafeecu kam athaman hadduu yidhahdo lacagtu waa imisa inaanay buraynin ow dalaba waa waa imisa imisa lagaa siiye buuri badala shubcatuhu shubcadiisi way buraysaa oo macnaha qofkii markii warkiiba soo gaadhay ayaa wuxuu u degdegay isagoo shubcadii doonaya ninkii ibsaday markuu la kulmayna wuxuu iga ibi ama lacagtu waa imisaa way ka burtay bay yidhaahdeen oo masalan markanuu yidhi way k- waa iga iibi wejiga ay ugu buraysa waxa weeyaan bay leeyihiin halkuu shufcoo kaga dooni lahaa ayaa wuxuu doonay inuu jiho kale wixii ku mulki uu ku yeesho iiba taasina waxay tusinaysaa shufcadii inuu ka jeestay mar labaadee weli lacagtu waa imisaa waxay tusinaysaa iyagoo lafteeduna ay leeyihiin waxaa suurtagal u ahayd ama weygiis iyo waddadiisu waxay u yidhaahdo akhadtu bitamani lam yumtacta bihi isagoo lacagtu waa imisa waa imisa doona aan odhanin waxaa ku dhaafay marka laysla ogaan lahaa ee lacagtu waxay noqotay mar haddii aanu sidaa odhanin ee uu hadalka isigirama war lacagta imisaa shayga lagaa siiyey waxay noqonayaa bay le wuxuu ka dhigayahay bay yidhahdeen khaariga liqaratura cabdati calayhim midka tegay shubcada dowladda heli isagoo awood leh oo badaalka shubca shubcadii markaa waa burtay waase taanu markaa sinawi hadalka aynu ka soo qaadanaynay ee uu markaas yidhi macadu budaali shubcati idaa qaala shamcu kam asaman lacagtu waa imisa hadduu yidhaahdo ilaa halkii buri mayso ama haddii markaasuu doonay oo lacagtii waayey laakiin xaakimka ayaa burinaya labadaa masale asnawi markaa tadkiratu nabiha uu ku qabtay weeye wa inaa kara dalaba hadduu dowladii dib dhigo uu dooni lahaa shubcada ayuu dib dhige baadala shubcatu waa buraysaa wain qaala haddana bicliga iibka uu kamaa sabaru lacagtu waa imisa baadala shubcatu shubcadiisu waa buraysaa wain qaala hadduu yidhaahdo saanixnii igala heshii fala badala shubcatu oo wain qaala bicna aw kamisa aw kamaa sabaru badala shubcatu ee wain qaala hadduu yidhaahdo saanixnii nio igala heshii ayuu yihi cala shubcati shubcada calaa maalin xole igala heshii aw akhada shibsa ama shibkii qeybkii wuxuu ku qaatay biciwadin bedel mustaxaqin lama soo cidkaad leedahay faqad qiila waxa la tabduru waa buraysaa qiila waxa la laa tabduru ma buraysaa baa la yidhi marka wuxuu sheekhu ka hadlayaa laba masalo waa masalada koobaade ninkii shariiga ahaa ee ninka qaybtiisa iibiyey ay wada lahaayeen ayaa halkii odhan lahaa yani lacagtii aad siisatay baan kaaga shubcaysay oo kaa siistay halku ka odhan lahaa iyo wuxuu niyow shaygana iyo qaybtayna aad baad u jeceshahay dee waaye haddaba yaan kaa shubcaysanine igala suruxsabade waxoogay aan ku daayo anugu axad baan una inaan shubcaysee igala suruxsaba waxoogay yidhi dabeetana waa kala suruxsabay waxoogay buu u dhiibay sidii buu markaa shubcadii ku daayey waxay leeyihiin radulkaasi suruxaasi waa kayru saxiixi liannahu isqaadu khiyaari isqaadu khiyaari saabiti min sharci waxa weeye waa khiyaar sharcigu sugay oo la ridayo oo la ku dhici maayo ibumin markaas oo markaa xoolana u soconi markaa ciwad in lagu qaatana waa khiyaar majidka oo kale walinta aan wada joognay inaanan kaa shubcaysanin inaanan macnaha kugu soo celin khiyaaru majidkii yani waxoogay idhiib ayada kuma ansaxayn oo kana ku ansaxayo haddaba markaynu nili xoolihii in la celiyaaba waajib oo sulaxaasi ma ansixin shubcadii ma dhacaysa mise qofkii waa leeyahay qowl wuxuu leeyahay waa dhacaysaa maxaa yeelay ka weecashadanu shubcada dalabkeed iyo dowladeeda ka weecdo ciwad iyo waxooga inuu ka qaato u weecday waa arrinta misqaadiha waa ridinu ka raali noqday ridideediibuu raalli ka noqday qodolka odhanaya maya ma dhacayana wejka odhanaya ma dhacayana wuxuu leey war ninkani marka horeba shubcada wuxuu isaga daayey dee waxoogayga yaree ciwadkan iyo waxoogayga loo dhiibayo damcid uu damcayay balodhiiba mar haddaanu kii helin xaqiisii ayuu markaas u noqonaya mar hadduu waxoogayga yara u dhaafsanayo uu waayey ansixiddeeda ansixid la-aanteeda waa warku jaahilka yahay laakiin inaanay banaanayn musaalaxada sulxiga caynkaasi hadduu ogyahay shubcadiisi markaa waa buraysaa taasi waa masalo masalada labaad waxa weeye ow akhada shiksa shiksigana waxaan waa qeybtan la iibiyey ee la shubcaysanaya shiksi la yidhahdaa sida mashruucba loo yidhaahdo wuxuu ku qaatay biciwadin mustaxaqin oo masalan wuxuu yidhi lacag buu soo qaaday wuxuu yidhi akhadtu shiksa bishubcati bihadihi daraahim buu yidhi waxaan ku shucaystay qeybtii lacagtan shilimadan buu yidhi ama wuxuu yidhi boqolkan dollar ayaan ku shucaystay boqolkii dollar baa wuxuu noqday mid nin kale leeyaha oon isagu lahaynba ogolay wixii mucayan buu ku dhacay hadduu dima ku dhici lahaa soo bedel unbaa loo dhan lahaa laakiin hadda mucayan buu ku dhacay oo wuxuu leeyay boqolkan ayaan ku shucaystay buu boqolkiina cid kale ayaa yeelatay marka waxay leeyihiin faqad qiila tabdulu waa buraysaa oo maxaa yeelay mar hadduu shubcadii ku qaatay waxaanu lahayn wuxuu ka dhigan yahay bayna isoo qaadashadeedii ka tegaysa ku awoodaya kan laa tabdulu qowlkan markaas odhanaya waqiila laa tabdulu ma buraysada wuxuu leeyahay war ninkani doonitaankii shubcada iyo qaadashadii midnaba kuwa gabad marin deeqtigeedba shubcadana maad mucayana kuma mudanayninoo yacni kumay buraynin mudashadiisa cid kale ay badatay taasina habkaasu markaa ka eegaya وإن قال حصل صالحني على الجمعة على قال لي مسروحة فهو أخذ الشخص بعوض مستحق عوض عدك ريارتي أي مركع فقاتي فقد قيلوا عليه تبطل شمعته شمعتي سوى بريسا وقيلوا على لا تبطل من بريسا الولي وإن بلغه هدو قالوا هذا خبر ولك هدو قالوا وحالوا يسوى مريض حنوصية أو محبوس لما يسوى حرام walam yaqdir mana karin cala tawkiili wakaalashana ma karin uu calaa shucatihi shucadiisii ayuu ku sugan yahay ee weyn balaqawlkhabaru hadduu warku soo gaaro waxaanu isagoo qaayibun maqan fasaara fii talabihi taaliddii shubcada ayuu u socday waashada waana marageliyey huwa calaa shucatihi buu ku sugan yahay wain lam yushid haddaanu maragelinna fa fiihi qowlaani laba qowl ayaa ku sugan haddaba masaladan hore labadaa masalaan soo sheegnay saalixda cala shubcati calaamadiy wakhda shiksa biciwadi muscaqin laba qiil oo tabdulu iyo laa tabdulu ayuunbuu markaa inoo geliyey khilaafkaa inooma kala rajaxin imaamu nawowi tasixu tanbiiha iyo asnawi tadkiratu nabiya labaduba waxay isku raaceen waanahu idaa qaala saalixni cala shubcati bimaalin aw akhda shiksa biciwadi mustaxaqin lam tasbut shubcatuhu inaan shubcadu dhacaynin ee shubcadiisi markaa qofku leeyahay ayay xoojinayaanoo laa tabtulu dilkaasi xoojinayaan haddaba wuxuu yidhi ninkan hadduu warkii soo gaadho in meeshii ninkii qaybtaa wadaajagadii qaybtiisii ama gurigii qaybtiisii inuu iibiyey laakiin warkaasi wuxuu soo qaday isagoo xanuunsanaya xanuun aanu ka socon karayn aanu ka raadsan karayn isoo qaba ama isagoo maxbuus ahoo dee xidhan boo jeelka ku jira ayaa loo sheegay ninkii aan gurigii wadanay ama jikadii wadanay waa wada iibiyey intiisii waa iibiyey walam yardir cala tawkiil qofuu wakiisho oo yidhaahda hebelow adigaa ku wakiishay orodoo ninkaa u tago iiga soo shufcee waxaa laga iibiyey taana muu awoodin isagana ma socon karayo fa huwa calaa shubcatihi shubcadiisaas ayuu ku sugan yahay oo macnaha shubcadii kamay furin wayo cudurdaar ayuu leeyahay inta u markaa ama isagii uu dee ka awoodayo inuu markaa soo shubcaysto ama uu ka helayo ciduu wakiisho u dirto waa u joogaysaa oo huwa calaa shubcati weeye kaasi waa masalada iyo qeybta hore wain balaqa lkhabar hadduu warkii soo gaadho huwa qayb isagoo maqan magaaladii waa ka maqan yihi fa saara fii talabihi dabeedna wuxuu u socday raadsashadii uu raadsan lahaa shubcada waashada waana margeliyey fahuwa calaa shubcatii markiiba waa isa soo rogayoo socdaalkiisii iyo meeshuu socday waa ka soo noqdayoo wuu soo raadsaday welibana markhaati buu dhigo wuxuuhi war waxaa ogaataan masalan kaba soo qaad burcay ahayd ama booraba ayay ahayd meeshu hargeysuu joogaa markiiba waa dhaqaajiyey weliba markhaati buu yeero wuxuuhi waxaa ogaataan nin aanu halkaa guri ama burco ama booraba guri aanu ku ama jaga ku wada lahayd ayaa qaybtiisii iibiyey inaan kasoo shufcaysanayo waxaan u socdeen ma gaariga u raacaya inay shufaaisi tahay ogaada wuri marna waa u sameeyey fahuwa calaa shufcatihi ayuu ku sugan yahay maxaa yeelay dee doonidii waa gudagalay hadda intii suurtagalka wahay haddii aanu isagu soo socdin laakiin markuu soo gaadhay warku hadduu wakiilsayso wakiilkii soo dhaqaaqayna iyaduna waa la mid way lam yushid haddana ma maragelinin waa soo dhaqaajiyay uun laakiin ma maragelinin ee wuu soo socday uun fa fiihi qowlaani laba qowl baa masaladaa ku sugan oo bimacnaa iska hor jeeda oo mid leeyahay shubcadii waa u jirtaa midna leeyahay shubcadii uma jirto oo maxaa markaa ay kala xujaysanayaan ama kala daliishanayaan waxa ay markaa kala xujaysanayaan ama kala daliishanayaan waxa weeye hortu laba asal ayaa meeshan isqaabilsan oo yaalla waa midda koowaade xaqii shubcada oo baaqi ah iyo ninkan mushtarka ah ee wacisay milkigiisii oo baaqi ah ninkana maxaa uu sameeyey isagu socod keliya unbuu sameeyey soo dhaqaajirun dee socodkanuu soconayaana shubco dalabkeedna waa u socon karaa ligayri shubcana waa u socon karaa waa iska noqon karaa maxaa kala saaraya markaa inuu dana kale isaga socdo inay warku markuu gaadho waxay dii fawlan u dhaqaaqo oo shaygii u raadsado inuu shubcadii isaga soo socdo iyo inuu wax kala u socdo maxaa kala saaraya waxay leeyihiin wax kala saarayaa ma jirin waa inuu markhaati sameeyaa oo u yidhaahdaa waxaan u socdaa ogaada inaan soo shubcaysto ayaan markaa doonaya waa inuu sidaa yidhaahdaayo laba qowl baa ku sugan mid wuxuu leeyahay xaqiisi waa burayaa awna u leeyahay markaa ma burayo mar hadduu soo dhaqaajiyey shaadkaasi waxba shardi maaha weliba waa yacni masala ay markaa labadii qabarayna isku khilaafayaan oo raafici iyo iyo imaamu nawowi ayaa markaa isku khilaafaya ma waxa uu leeyahay masalan tasiixa imaam nawowi wuxuu leeyahay wacadaw budaaliha idaa balaqahu lkhabru wahuwa qaayibun fasaara walam yushid waa inaanay buraynin hadduu warku soo gaadho isaga oo maqan dabeetana uu socdo oo aanu maragelin haakada fi sharxi warawdati cala cagsi ma fi tanbiih sidaasaa markaa imaam nawowi sharxu muhadabka iyo rawdaha wa sidaas ayuu ku caddeeyey yani iyadoo marka cagsiga sida tanbiiha ku sugan ay tahay nacam idaa balaqahu lkhabaru walam yaqdir cala sayri wala tawkiil wajawada shahaadu cala raajix hadduuse wargu soo gaadhuu socod iyo wakaalasho midnaba waa awoodi waayana inuu marageliyo ima waajibaysa cala raajixi qowlka raajixa haddaan qabanno oo waa halkanu markaa leeya wain lam yaqdir an yasiira haddii uu kari waayo inuu socdo masala waddadii uu ka cabsanaya kulayl baa jira qabow baa jira fasaari baanu haysan walan yuwakila inuu wakiishana waa guda fahuwa calaa shubcatihi shubcadiisii ayuu markaa ku sugan yahay shubcadiisi waa u jirtaa oo cudurdaar cad baa dee meeshii yaalla weliga waa taa u leeya macamida balaqahu lkhabaru walam yaqdir cala sayri wala tawkiili wajabada shahaadu cala raajixi waa inuu markaa marageliyaa inuu markaa shuucadii doonayo uu taagan yahay wain balaqahu lkhabaru hadduu warkii soo gaadho yacni ninkii ay wada lahayd qaybtiisii inuu yimiyey walcanuwe mariidun isagoo xanuunsanaya u maxbuusun ama isagoo xidhan walam yaqdir aanu kalin cala tawkiili wakaala shafacu calaa shufcatii buu ku sugan yahay wain balaqa u khabaroo dumarku soo gaadho walxaal waa qaa'ibun uu maqan yahay oo fasaara fii talabihi doonitaankii shufcada u socdo waa shada uu marageliyana fahuwa calaa shufcatii buu ku sugan yahay wain lam yushid haddaanu maragelina fa fiihi qowlaani laba qowl ayaa ku sugan wain lam yaqdir ilqaa'ibu calaa yasiira haddii aanu awoodin kii maqnaa inuu socda haddaanu awoodin walaa an yuwakkilaha inuu wakiishana ma awoodin huwa calaa shufcatii buu ku sugan yahay wain akhara hadduu dalabkii iyo doolidii dibdhigo oo waqaala akhartu waxaan u dibdhigi liannii lam usaddiq yacni ma rumaysanin kii warramay bal waa adeegaya fain kaana almukhbiru sabiyan hadduu yahay ow imra'atan aw cabdan hadduu yahay lam tabdul shufcatuhu shufcadiisi ma murayso ee wain kaana xorran cadlan hadduu ahaa faqad qiila waxaley huwa calaa shufcatii wa qiila waxaley badala shufcatuhu shufcadiisi waa buraysaana waa la yidhi waxau sheekhu leeyahay haddii uu dib dhigo dowladdii shufcada dabeetana markay dhowr cisho ka soo wareegtay ayuu yihi markaa inaan shufcaystaan doonaya oo goorma ayaad ogaatay in meeshan la iibiyey dee wiil ka hor baan ogaaday u imkana u socdaa dee waxaa la shufca malihid bee wuxuu yidhi waxaan u dibdhigay qofkan ii warramay ee yidhi ninkii hebele meesha wada lahaydee meeshiisi wuu iibiyey ayaanan u rumayninoo yacni qof warkiisa la qaadan karayaanu ahayn bal haddaba ciddan u warrantay ee warka soo gaarsiisay baa leeeyi haddii uu kan uga warrama yahay ilma yar hadduu sheegay ama waxau sheegtay ruux dumara ama waxau sheegay addoon shufcadiisi ma burayso maxaa yeelay hadalka ilmo yar iyo ruux dumar oo keligeeda iyo addoon dee iibkuma sugmi jirin gaalada iyo fasaaqduna iyaguna waa la mid mar haddii aanu iib ku sugmaynin isaguna uu yidhi kuwaasay warrabo maa rumaysanin taas waa laga qaadanayaa oo cudurdaar ayay noqonaysaa markaa uu shufcadii ku dibdhiga uu shufcadiisii ku haysto wain kaana xorran cadlan hadduusan yahay qofkan uga warramay qof xora qof caadila hadduu yahay kin wuxuu leeyahay wa calaa shufcatii shufcadiisi waa ku sugan yahay oo ninkani gaboodfal ma samaynin maxaa yeelay hal markhaati keliya dee keligii iibkuma sugmo markaa ninkan iibkii weli uma sugmin ayuu leeyahay qiila wuxuu leeyahay maya badala shufcatuhu shufcadiisii waa burtay liannu hal shaahidoo xorahoo cadadilahi waxa weeye xujatun fi sharci waa xujo xagga sharciga weeyi oo marka dhaar la raaciyo dee xujo sharciga oo buuxda ayay noqotaa idan markaa wuxuu shabahayaa ayadoo laba caadila ama nin iyo laba dumari ay uga warrameen oo kale eraygan u sheegeen oo kale ayuu markaa la mid noqonaya wa in akhara hadduu dibdhigo dalabkii iyo raadintii oo waqaala uu yidhaahdo wa in akhara hadduu dibdhigo o waqaala uu yidhahdo akhartu waxaan u dibdhigay liannii anugu lam usadiq kii warramay umaan rumaynin lam usadiq umaan rumaynin kii iga warramay fain kaana almukhbiru sabiyan ow imra'atan ow cabdan hadduu yahay lam tabdul shufcatuhu ma burayso lianna aqwala haaulaa'i hayru muctabara oo yacni iib ma sugayso wain kaana xorran cadlan hadduu yahayna faqad qiila waxale calaa shufcatihi huwa calaa shufcatihi bugsi waqiila waxale badala shufcatuhu shufcadiisii ayuu ku sugan yahayna waa la yidhi waqiila badala shufcatuhu shufcadiisii waa murtayna waa la yidhi halkaa imaamu nawowi markaa tasiixu tanbiha wuxuu leeyay wa anahu idaa akhara waqad akhbarahu hiqatun oo uga warramo mid lagu kalsooyo min xorin aw cabdin aw imra'atin saqadad horta shufcadiisi kaa way dhacday mar haddii uga warramay qof lagu kalsoon yahay oo ama xora ama adoona ama ruux dumara ah shufcadiisi waa buraysaa masalooyin kaloo inoo iman doona ayuu markaa raacinayaa wuxuu leeyahay ow baaca xisatahu qabla alcilm ama qaybtiisii hadduu iibiyey intaanu ogaanin bishufca qabla alcilmi bishufca laa an yuwakala fii beyci haddii loo wakiisho iibinta iyada maga waa masalo dambe oo inoo keeni doono waxa uli sheekhu wain dalla hadduu dilaalu ka noqdo fil bayci iibkii aw damiiro samana ama lacagtii u damaano aw qaala mole sharibsa walaw taalibuka iyo bishubcati shufca kaaga dalbi maaye lam tasqud shufcatu ma dhacayso ee wa in tuukila haddii la wakaasho fii beyci iibintiisa saqada shufcatu wain tuukila fii shiray haddii loo wakaasho lam tasqud shufcatuhu shufcadiisii ma dhacayso marhaddii shiraagii loo wakiishay wain tuukila fii beyci haddii loo wakiishayna saqada shufcatu waa dhacaysa waqiila waxaa leeya laa tasqudu ma dhacaysana waa la yidhi waxau sheekhu leeyahay hadduu ninkan shariigaa ee ninkan wax iibinaya ay wada leeyihiin hadduu iibka ninkani qaybtiisa iibinaya dilaalba ka ahaa oo isagu ninkii suuqa u galay ee qaybtan iibiyeyba uu yahay aw damiiro samana ama isagu dilaalkiiba ma ahayne ninka iibsaday ayuu lacagta u damaanad qaaday muddada khiyaarka wuxuu leey hadday lacagtaa wax ku soo baxaan anigaa kaaga damiina amaa wuxuu yidhi ishtar walaw daalibuka bishufca waan iska iibso waxba anigu shufca iyo yani kaala wareegi maayo shufca kaa daba keeni maaye iska iibsa buuli lam tasqud shufcatuhu shufcadiisii horta ma dhacayso oo wuxuu leeyahay meeshuu iminka ka iibiyey ee isagu dilaalka ka ahaa inuu yidhaahdo haddana anaa kaa shufcaysay lacagtaadii waa tanehoo ama meeshuu lacagteeda darmiga kaa yidhaahdo anaa la wada wareegaya lacagtii lagaa siiyey waa tanehoo xaq buu leeyahay maxaa yeelay waxay leeyihiin markanuu dilaalka ka iyo markanuu lacagta damiinanayayba dee waa sacyi uu sacyinayo sababtii shufcadan ay ugu sugmi lahayd ilay shufcadan waxay ugu sugmaysay kula wada wareegaya meeshan in la iibiyo inaanay kala kicin oo lacagtani markaa dee u damiinto markaa sababtii uu ku shufcaysan lahaa unbu sugayay mooyaane dee maanic ma noqonayso masaladanu markii horeba yidhi iska iibsa kaa shufcaysan maayeena ayadana dee waa xaquu sii ridaya isaga oo aan sugnaanin ma dhacayo markaa macnaha dayn baan kugu yeelan ayaan ayaan kugu yeelan doonaa daynta aan kugu yeelan doono markaan kugu yeesho ayaan kaa dhaafay yani waxa ma wax sugan maaha saa daraaddeed baan markaa aanay u dhacaynin waa intuu kula fii shiraa'ihi haddaba haddii loo wakaasho soo iibin iibinteeda ninkan iibsanaya qaybta ayaa wakiishooda wakiiliga ahow wakiilkii buu ahaayo waa u soo iibiye lam tasqud shufcatuhu shufcadiisi ma dhacayso shufcadiisii kamay dhicin oo lama odhanayo dee adiga ayaaba waxan wakiilka ahayoo soo iibiyey leanna waa sababtii uu dee ku shufcaysan lahaa ayuunbaa meesha taalla intu wakila fii shiraayi lam tasqud shufcatuhu qiil baa wuxuu leeyahay mee waa dhacaysaayo mar hadduu milkigii iyo shaygan inuu yeesho uu markaas raalli uga noqdo u soo iibiyey dee mar daba kaba dabayan kale buu leeyahay wa in tuukila fii baycihi laakiin haddii loo wakiisho iibinta ninkan ay wada lahaayeen ayaa wuxu uhi war hebero aniga qaybtayda ii soo iibi dabeedna wuu soo iibiyey ma shufcaysan karaa markaa meesaqada shufcatu bay leeyihin shufcadiisu waa dhac maa dhacaysaayo meeshii tuhmaa soo gelaysaa waataynu baabwakaalo ku soo marnay haddii lagu yidhaahdo waxaa soo iibi naftaadana ka iibin maysid ilmahaagi iyo waalidkaana ka iibin maysid waayo marka laga tagaba inuu yani iijaabi muujibkii iyo iyo iyo iyo qabuulkii aqbalayay kii ijaabinay inay midoobayaan oo isagu iska iibinayo tuhmaad baa meesha soo gelaysa oo adigu markaa doonaysa inaad wax soo iibsataa qiimo hoosaad ku doonaysaa qofkan ku yidhi shaygayso ibna qiimo sare inaad markaa ugu raadiso ayuu doonaya markaa shaygii qofkani kaa doonaya qiimo sare inaad ugu raadiso adiga inaad iska iibiso dee qiimo hoosaad kaga qaadanaysaa marka halkaasay tumaantu ka soo gelaysaa tanna waxay leeyihiin mar haddii la yidhi sooba iibiyuu isagu iibiyey waxa aan meesha ka madhaamayn tuhmaad ah inuu lacagta fudaydiyo lacag yar ka siiyey si uu u shulcaysto isagu ugula wareego tii baa meesha ku jirta marka jumco marimaadi wa qiila laa tasbutu ma dhacaysana waa la yidhi ninkani dhibaato kale ma samaynine darafdii labadii darafoodii caqdiga umu mitawali markaa shubcadiisi ma dha shubcadiisi ma dhacayso sidii iibka oo kaleba aanay ugu dhacaynin waana yacni masalooyinkii aan lahayn halkaa hore ayay markaa raaciyeen laa an yuwakkala fii baycihi iibkiisa haddii loo wakiisho ayada markaa ma dhacaysa iyadana shubcadiisi haddii iibka markaa loo wakiisho kaasay markaas imaamu nawowi aslabana ku raacaya u xoojiyey wain dalla haddii uu dillaal ka noqdo fi lbayci iibkaa u damiiro tabana ama lacagtii uu damaano aw qaala ama u idhaa ishtar iibso walaa udaalibuka bishubca shubcadii u kaaga dalbi maayo e lam tasqud shubcatu ma dhacayso ee wa intuu kila haddii loo wakasho fii shiraa'ihi soo iibintiisa lam tasqud shubcatu ma dhacayso wa intuu kila haddii loo wakasho fii beyci iibintiisana saqada shubcatu waa dhacaysa waqiila waxaa la yidhi laa tasqutu maye ma dhacaysana iyadana waa la yidhi wain baaca xisatahu hadduu iibiyo qeybtiisii qabla an yaclama bishubcati intaanu ogaanin uma calima waa ogaade faqad qiila waxaa lihi tasqutu waa dhacaysaa wa qiila waxaa lihi laa tasqutu ma dhacaysana waa la yidhi waxau sheekhu leeyahay ninkii labada shay labadii nin ee labada shay wada shayga wada lahaa ayaa nin qaybtiisii iibiyey kaba soo qaado waxa uu iibiyey jumcahanna yacni ima jumcihii shalay oo kale ayuu iibiyey kii kale lalahaana ma ogaanin ilan kan kala iminka saaba saaxibu shubca ah oo inuu shubcaysane isagoon inuu ninkii qaybtiisii iibiyey ogaanin ayuu isna qaybtiisii masala maalintii isniintii oo kale ayuu isna qaybtiisii iibiyey uma calima dabeedna wuxuu ogaaday ninkii ay wada lahaayeen inuu jumciba meeshiisii wada iibiyey faqad qiila tasqutu qiil wuxuu leeyahay ninkan hadda qaybtiisii isna ka daba iibi shufco male leannahu shufco maxaa loo jideeyey waxaa loo jeedaa dararka iyo dhibta ay shuraakadani keenayso in meesha laga saaro kanna meesha waa ka maqan yahayba isagii lafdiisii baa ka baxay oo shurkadii kasii baxay oo isna waxaa qaybtiisii iibiyey labadan kale ay kala iibsay kan midna mid ka iibsay waxay doonayaan hakala mutaane adigu shufco malehidile meeshii baa ka baxday leanna waxa shubcada lagu siiyey inaan markaa qof kaloo idaan iskaranaynin meesha ku soo gelamo dabeecad xumo iyo waxaas iyada kaaga yimaadaan laga yaabo ama inuu yidhaahdo la inoo qaybiyo dabeetana halkaa mu-an iyo qarash badani uu ka yimaado labadii midna ma jirada hadda kasii baxdayba qiila wuxuu leeyahay laa tasqutu maya ma dhacayso waayo waxay shubcadani ku sugnaatay shurko markii caqdigani uu dhacaye wax la iibinayeyna dee shirkadii way jirtay maalintaa jumcada ee ninkani uu meeshiisa iibiyey shirkadii way ahaayeen markaa xilligaasu shubcadii mutay bay leeyihiin maxalul khilaafna waxa weeyaan bay yidhaahdeen waa marka uu ninkani dambe ee qeybtiisa ibiyo shafiica ahi uu ku iibiyo bikayri shardi khiyaar isagoon qaybdiisa wax khiyaara u shardisanin oo masalan qaybtiisii waa iibiyo dib ugu soo noqon maysa markaa laakiin hadduu qaybtiisan isagu iibiyey khiyaaru shardimaa dhigtay oo wili saddex shar iska soo eegaya deetana markuu maqlay ninkii kale inuu qaybtiisi iibiyey buu iibkii fasakay mise qaybtiisii iibiyey qaybtiisi baa usoo noqotay shubcadiina waa usoo noqonaysaa markaa qaybtii kale uu soo shubcaysan karaa waana halku markaas faqad qiila tasqudu wa qiila laa tasqudu waana taynu soo tilmaanay oo baaca xisatu qabla alcilmi intaanu markaas iibkii ogaanin ayuu markaas ama shubcadii intaanu ogaanin macnaha ee dabeeshii la iibiyey ayuu saqadiis saqada ula dhacaysaa waa halka markaas imaamu nawowi uu tasixa inagu lahaa wain baaca hadduu ibiyo xisatahu qaybtiisa qabla an yaclama bishubca shubcadii intaanu ogaanin uma calima kadib dabeetana ogaada faqad qiila waxaa leeya tasqudu waa dhacaysaa wa qiila waxaa leeya laa tasqudu ma dhacaysana waa la yidhi wain adhara lahu hadduu u muujiyo shiraa'a juz-in yasiirin qayb yariibsigeed ow juz-in kahiirin bihamanin kahiirin lacag fara badan lagu iibsaday fa taraka dalaba dabeedna dowladdu iskaga tegey uma baana khilaafuhu wixii markaa loo muujiyey wax khilaafsan ma caddaaday fa huwa calaa shubcatihi shubcadiisii ayuu ku sugan yahay masaladani waxa weeye qofkii oo doonaya inuu wax shubcaysto ayaa wuxuu ku yidhi kii uu ka shubcaysanayey intaa yar yar soomaaliyasi dhowr kaa mitir lacagtaa badan badan badan intaasna waa laiga siiyey ama qayb badanba weeyaane wuxuuhi meesha qaybtaa weyna intaa leeg lacagtaa badan badan badan intaa leeg baa laiga siiyey markaasuu ma waxaan yara inta leeg baa lacagtaa lagaa siiyey ama ma yani meesha weynba haba weynaatee lacagtaa badan lagaa siiyey bes haddaba anugu intaas shucaysan kari maayo ee waa iska daayi uma baana khilaafuhu waxa caddaatay warkan loo sheegayo inaanu sa ahayn lacagta intan la eg meeshan yar inaan laga siinin ama meeshan weyn lacagtan inaan laga siinin ayaa caddaatay ninkiina waa kii shubcadii waa ka hadhay waxay leeyihin culamadu fa huwa calaa shubcatihi ninkaasi shubcadiisi waa leeyahayo lianna ugama tegin niciduu markaas nacay ama yacni juz-in yasiirin waa qayb yar ayaa lacag badanaysa ama yani juz weyn baa lacag badan laga siiyey yacni ugama tegin bay leeyihiin shubcaysigan nicidu shubcada nacayo ee meeshan yar ee uu leeyahay markaas waa layga iibiyey ayuu yaraanteedu nacaya soo meesha laga iibin waa meel weyn fabaan khilaabuudu wain adara low shiraa'a juz-in yasiirin fabaana khilaafuhu in weyn in laga iibiyo baa caddaatay aw juz-in kasiirin bihamanin kasiirin ama yacni waxaa caddaatay dhulkan weyn lacagta aydaa laga wasiinay lacag ka yar laga siiyey marka ninkaasi shubcadiisu waa u baaqi oo nicidu nacyo ugama tegina meeshan yaraanteeda iyo meeshan weyn qaalinimada lagu qaaleeyey ayuu uga tegin tiina waa taasoo waa rugoobi weyde fala yakuunu muqasiran ma noqonayo markaa qof baa gabood falay ma noqonayo wain adhara lahu waxaynu markaa faacilka ka dhignay kii iibsadaya dambe ama wain udhira lahu haddii loo muujiyo shiraau juz-in yasiirin yacni qayb yar in lagu iibsaday ama inuu ku iibsaday samiimu jumlada adoodaba ka dhigi kartaa shiraa'a juz-in in lagaga iibsaday ama inuu ku iibsaday yasinay qayb yar inuu iibsaday ayuu muujiyey ow juz-in kasiirin ama qayb badan buu bisamanin kasiirin lacag badan in lagu iibiyey ayuu ayuu muujiyey fataraka dalaba dabeetana dowladdii shubcada waa iskaga tegey uma baana khilaafuhu khilaafu maa udhirala wixii loo muujiyay khilaafkeedaa muuqday kuwa calaa shubcatii buu ku sugan yahay walaa yaakudu ama walaa yu'khadu laga qaadan maayo ama ka qaadan maayo ashiqsa ilaa min yadi lmushtari ka iibsaday gacantiisa mooyaane wacuhdatuhu damaangiisuna caleyhi korkiisa ayuu ahaaday ee fa in imtanaca min qabdihi hadduu gacan kudhigidiisa iska diyo ujbira calayhi waa lagu diqiyo uma yuukhadu minhu dabeetana waa laga qaadan walaa yaakudu bacda shiqs shiqsiga barkiina qaadan maayo waxau leeyahay sheekhu halkan walaa yaakudu shiksa ila min yadi lmushtari ninka iibsaday ee ninkay wada lahayeen ka iibsaday kaa gacantiisa ayuunbuu qaybta ka soo qaadanaya qaybta la shumcaysanayo isaga gacantiisu ka soo qaadan ama ciddii meeshiisa taagan liannu qofkan shafiiqa ah ee shafiica wuxuu istaagayaa un mushtarka meeshiisa xagga ku-qaadashada lacagta iibsiga waxaan weli laqi doonna ma banaanayn shumco ku-qaadashadeedna waa saasi leeg ilain imika ninkan mushtarka ahi wuxuu leeyahay in hortu gacanta loo soo geliyo shaygii marka marka isagii gacanta loo soo geliya addaysa aad kasii shucaysanaysaa haddii kaloodsa meel dhexe ka qaadato waxay keenaysaa iibkii inuu buro iibkii hadduu buro waxaa ka sida shufcad inay burto ee hortu ninkan gacanta ha u gasho ninkan ka qaado markaa wa cuhdatuhu calayhi cuhdadana waxaa laga wadaa damaanka shiksigan waxay ahaatee calayhi mushtar korkiisa adigu ninkii hore iibiye shaqo iskuma lihidin hadday sheegan ceebe ka soo baxdo adigu waxaad ugu noqonaysaa kii aad ka iibiyo kan mushtarkaa ee iibsaday ee aad adigu ka shucaysa kaasaad u noqonaysaa qabla alqabdi haddii uu dhintana dee isaga damaankiisa ayay markaas ahaatay cudada markaa isagaa lagu leeyahy haddaba fain imtanaca min qabdihi qabdigiisa waa iska diiday oo masalan markay shaygii kala iibsadeen ee iibkii dhacay asaan weli gacanta loo gelinin ninkii iibsaday ayaa wuxuu maqlay inuu ninkii guriga ay wada lahayn doonaya inuu ka shucaysto dabeetana wuxu uhi iimahayba midbaa warwareegaye kii aan waxwadaaima midaan warwareegay inuu ka shucaysto doonaye iimahay buu hi sheega kaaba gacantaba kaaga dhigi maaye wuxuu leeyahay ujbira calayhi meesha dee garsoor waa inuu jiraa ummadda kala saartaa wixii sharcigu markaa ummadda siiyana waa inaan laga warwareegin waa sow qaybtan ma ad iibsanin baa lolay maxkamaddaa looga yeehi sow ma ad iibsanin la wareeg adugu markuu la wareega uma yuukhadu minhu ama uma yaakudu minhu shafiicina markaa uu ka qaadan markaa laakiin ninkan ha wareegayso oo yani weligiiba meel aa taagtaagnaade adigu ii hay laga yeeli maayo waxaa la leeyahay ninka waad ka iibsatay la soo wareeg kadibna hadduu doonaya ka shubcaysanaya waa kala wareegayaa leanna waatanu nin kalama wareegi kara baayac gacantiisa kalama wareegi karo ilaa haddii kale waxaa imanaya iibkiba inuu bureen walaa yaakudu bacda shiks shiksiga qaybtii ma qaadanayo oo masalan waxaad kaba soo qaadaa inay jago wada lahaayeen markaa nin baa masalan lix mitir lahaa lixdiisii mitir buu iibiyey waa inaad lixdii mitirba markaa wada qaadataa laakiin inaad tidhaahdo aniga jagadayda waxa ii buuxinaya laba mitir oo aniga labiiyo toban bay jagadaydu noqonaysa haddaan labadaa ku darsado afartaan isaga ha u haraane anigu labadan un baan u baahano labadan baan ka shuucaysanaya lagaa yeeli maayo waxaa la leeyahay idraar iyo dhib ayaa mushtar ugu sugan oo qofka inaad afarta ku reebaysa isagu siduu odhanaya addarar laa yusaal bidarar darar darar laguma zuuliyo ama daayo taaduna tobankaa ku ahaato isagana lixdaa ha u ahaato ama yeeli waayo lixdaba la wada wareeg xataa hadduu yidhaahdo lacagtii lagaa wada siiye oo dhan baan bixinayaa yacni waxay leeyihiin maya ma bannaano midna weyn baa ugu suganoo afarta maanaa ku siiyey hadhowtayn ugu mana sheegto oo lacagteedii baan ku siiyey anaa bilaash taga kaa siiyey ayaa meesha soo gelaysa markaa midna badan baa ku jirto oo taana laga yeeli maayo walaa yuukhadu shiqsu laga qaada maayo ama walaa yakhdu shiksa ilaa min yadi lmushtari wacuudatu calayhi cuudadiisiiyo damaanguna mushtar ayay ahaatee waynamtanaca min qabdihi wujibra caleyhi waa lagu dirqin uma yaahudu ama yuukhadu min isaga laga qaadan walaa yu walaa ya'khudu qaadan maayo qofkii shuucaysanaya bacda shiksi shiksiga barkii qaadan maayo wa in ishtaraa hadduu iibsado shiksayni laba qaybood oo min ardayni laba dhul ka ahaatay ayuu fii caqdin waaxidin ku iibsaday jaaza lishafiici waxa banaa an yaakuda inuu qaato axadun waa midkood waqil waxa laa yajuusu ma banaana ee wain halaka bacdu shiksi hadduu halaagsamo bigaraqin hafasho akhada albaaqiya wuxuu ku qaadan bixisatihi min athaman qaybta uu lacagta ku leeyahay ayuu ku qaadan halkan wuxuu sheekhu leeyahay hadduu ka iibsado shiksayni min ardayni laba dhul masalan laba barood oo isku yaalla ayuu mid bayn ka iibsaday fii caqdin waaxidin caqdi keliya ayaanu ku iibsaday oo wuxuu yidhi hebelow labadaa mitir hadday labadaa mitire leedahay waxaad ka siisay kun dollar laba kun maarda ka siisay buui fii caqdin waaxidin buu ku iibsaday ninkaa shuucaysanayaa wuxuu leeyahay midkood inuu shuucaysanaada adiga labadaa mitir ee ninkaasi leeyahay ayuubaan anugu shuucaysanayan qaadanayaa leanna waxaa dhici karta dee waa markuu labada qayboodba shuraaka la yahay waxaa dhici karta dararku inuu intan u qaatay uun ay ku sugan tahay qaadashadaa markaa inta kalena darar ay ku sugan tahay marka dee wax dhibina mushtarkii kuma haysato oo qaybtii kale ayaa u haraysa manay kala badhoobin isaga qiilo wuxuu leeyahay laa yajuusu ma banaana wixii u waajibay barkii weeyaana suurtagal uma aha hadday shiksi qaliya ugu sugnaatay uu barkii qaatay si aan loogu ogolayn ayaa labadan qaybood inuu mid qaatana aan loogu ogolayn waxaa kaloo sheekhu uri wain halaka bacdu shiksi bigaraqin yani masala dhul baalay ahayd oo dhul daad baaba jarayba akhada albaadiya cinda saali bixisati min asabr lacagta intuu ku leeyahay ayuunbu ku qaadan oo masalan haddii ay ahayd masalan shayga oo dhan baa la wada qaba shayga imisaan la siiyey kun dollar oo intan soo cadhayna maanta maxaa la siinayaa waxaa la siinayaa siddeed boqol dee intan wuxuu kula wareegi markaa siddeeddaa boqol ayuunbu markaa kula wareegayaa iyo maya waa waa bikulli saban buu ku wada qaadanayaana waa la yidhi wa in halaka bacdu shirsi yufaraqu yani nuskhada markaa aniwaan haye ibnu rifca yufaraqu bay odhanaysaa laakin bikaraqintaasaa markaa kasii yar toosan igasood mooda markaa siduu xataa ku sharca yufaraqu yani waa la kala geyn akhad albaaqiya wa akhada albaaqiya bixisati min athaman yani saas oo loo soo qadara mooyaane si kalena markaa ku hagaagi mayso wain ishtaraa shiksayni min ardayni hadduu fii caqdi waaxidin kaga iibsado jaaza waxa banaan lishafiici an yaquda axadahumaa midkood inuu qaato waqiila waxaa laa yajuusu ma banaana ee wain halaka hadduu halaagtaba bacdu shiksi hadduu halaagtaba bikaraqin waaba daad baa qaado waa haftay akhada albaqiya bixisatihi buu ku qaadan min asamari lacagta uga qayb ah ee wain kaana hadduu ahaada fi shiksi qaybtaa nakhlun fa asmarad waa midhaysay fii milki lmushtari walam tu'abar lamanaa urdhabin akhada samarata maca lasli buu ku qaadan fii axadi lqowleyn laba qowl midkood haddaan qabano duuna laakhari qowlka labaad haddaan qabano maya wuxuu sheekhu leeyahay masalan dhul beereed bay ahaydoo nin baa intiisii iibiyey intaa uu iibiyeyna dhirtimireed baa ku taalay dhirtimireeddii baa intuu ninkan mushtarka yahaye midhaysatay laakiin may gaadhin weliba xilligii taabiirka ee ubaxa kalabinta la soo qaada kadhadig la gelinayay ee ay ka midhaynaysay may gaadhin wuxuu leeyahay midhahaas aan la ta'biirinini asalkanay raacayaan oo ninkani waa ku shuucaysanaya waa raacayaan fi axad ilqowlayni laba qowl mid kale haddaan qabano sida iibkaba ay ugu raacayeen duunal aakhari qowlka kale maya oo wuxuu leeyahay waa ninka shafiici shubcada wuxuu ku qaadanayaa mushtar wixii uu ka mutay ee baayicu lacagta kaga mulkiyey dee midhahana isaga ayay u baxeene kalama imanin xagga baayic kagama imanin markaa ku qaadan maayana waa layidhi wain kaana hadduu ahado fi shiksi naklun oo faasbarat ay midayso fi milki mushtari walam tuabar aan lala urdhabin akhada hamarata wuu qaadanayaa macalaasi geedka ayuu la qaadan fi axadi lqowleyni haddaan qabno duuna laakhari qowlka labaad maya oo kaa labaad ku qaadan maya wuxuu le way ka hadhaysa wallahu aclam halkaa inoogu joogo